subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha januwarina waa laba iyo labaatan sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada beri waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dacwaddii xilka xayuubinta madaxweynaha maraykanka oo rasmi ahaan hadda u bilaabatay una socota qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo ka tirsanaa fanaaniinta gobolka banaadir oo sheegay inuu al-shabaab ka tirsanaa ilaa labada kun saddex iyo tobankii
arrintaas waxay ay markhaati ka tahay isku milanka ay isku milmeen kooxda al-shabaab iyo hay-adaha dowladda iyagoo gabaad ka dhiganaya maaragtay jaamacadihii qaarkood ay ku dhex jiraan ardayda ninkan dhallinyaradaa maanta la qabteen uuba ahaaba fanaan
dowladda kenya oo baadhaysa shan qof oo ay sheegtay inay argagixisimnimo ku lug leeyihiin doorashooyin ka socda gobolka minnesota oo dad soomaali ahna ay ku jiraan qodobadaasi ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dabley hubaysan ayaa xalay toogasho ku dilay guddoomiyihii hore ee degmada qandale ee gobolka bari jaamac maxamed kuurshe xilli uu marayay bartamaha magaalada goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in kooxdii dilka geysatay ay baxsadeen maamulka puntland ayaanan weli wax war ah ka soo saarin dilka guddoomiyihii hore ee degmada qandala mana ahan markii ugu horreysay ee dilal noocan oo kale ah ay ka dhacaan gudaha magaalada boosaaso waxaana jiray dilal loo geystay askar iyo shaqaale kale oo ka tirsanaa maamulka puntland
maxkamadayntii xilka xayuubinta ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si rasmiya talaadadii shaladii uga bilaabatay aqalka sanadka iyadoo doodo kulul laga yeeshay hanaanka loo marayo maamuuska xayuubinta taasoo ah tii saddexaad ee taariikhda maraykanka soo marta hanaankan ayaa go'aamin doona in madaxweynaha xilka laga qaado iyo in kale sababo la xiriira inuu jebiyey dhaartii uu maray qabashada xafiiska faahfaahinta warkana qaybta dambe idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan
subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhegeysanaysaan washington sidii aad warkeenaba ku maqasheen maxkamadeyntii xilka xayuubinta ee madaxweynaha maraykanka donald j trump ayaa si rasmi ah talaadadii shalay uga bilaabatay aqalka senadka iyadoo oo doodo kulul laga yeeshay hanaanka loo marayo maamuuska xayuubinta taas oo ah tii saddexaad ee taariikhda maraykanka soo marta haddaba faahfaahinta wixii shalay dhacay ayaa waxa uu maxamed cabdi xasan sandheere ka wareystay garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan gobolka minnesota
wa waxa weeye siday hadda wax ku socdaan maalinka koowaad baa lagu jiraa impeachmentiga ama in madaxweyneha xilka laga qaado dacwaddii ku saabsanayd waxaa lagu bilaabay oo sida noo ay caadaduna tahay in laga wada hadlo geedi socodka qaabka u yeelan doona inay dhinacyadu ka hadlaan senataradu ama aqalka sare taasoo iyadana labada dhinacba ay ka doodayaan in loo baahan yahay caddaymo dheeriya markhaatiyo in loo baahan yahay doodaasaad moodaa inay socoto madaxweynaha tiimkiisa looyarada ah waxay rabaan inay dacwadan ay madaxweynaha xilka lagaga doodaya in lagaga qaado sida ugu dhaqsaha badan inay ku dhammaato dhinac kalena waxay doonayaan inay si feer ah ay dacwaddaaneta ku socoto oo caddaymaha waxyaabaha loo bahan waktiga ay doontaba ha qaadatee inay ay inay fursad u helaan in markhaatiyo arrintan iyadaa caddaynteeda ka qayb qaadan kara documentiga loo baahan yahay oo ayna fursad u helin marka hore madaxweynaha hor istaagay in iyadana ay helaan marka runtii waxaad moodaa back and fortiga isku celcelintu maanta halkaasay ayay ayay maraysaa waan gartay dimuqraadiga haya dacwadda gacanta ku hayaa waxay aada ugu dadaalayaan inay helaan saad xustay markhaatiyo dheeraada way tilmaameen dad fara badan oo ay ku jiraan wasiirka arrimaha dibadda wasiirkii tamartii hore madaxa shaqaalaha ee aqalka cad mike malveni arintaa ilaa iyo iminka dacwadoodii wax laga yidhi ma jiraan
so nin qeybta sanadka mas-uulkiisa oo ah mitch mcconnell oo kasoo madaxweynaha xisbigiisana ka tirsan mas-uulkana oo ah wuxuu proposalka uu hadda soo jeediyey maadaama isaga uu yahay isagaa maamulayo qaabka geedi socodka ay dacwaddan ku socoto isagaa soo bandhigayo wuxuuna haystaa oo kale siaan ognahay aqalka sare waxaa hadda majoritigiisu ama aqlabiyadiisu madaxweynaha xisbigiisa ayaa ayaa haysta sidaa daraaddeed marka way u sahlan tahay mar walba inay madaxweynaha iyo tiimkiisa waxyaabaha ay ka doonayaan inay inay ka helaan waxaad moodaa team friendl inay haystaan hase ahaatee madax senatorku leaderku wuxuu soo gudbiyey guddoomiyaha aqalka sare inaanan hadda laga doodin cadeymaha ee la sugo inta dooda ay furmayso taasoo qaadan doonto afar ma lix maalmood kadib noqon doonto in su-aalahan ay dib usoo noqdaan ee aanan lagu bilaabin hase ahaatee dhinaca dimuqraatku waxay dareensan yihiin maadaama ay dhinacan ay diidan yihiin in cadeymo la helo oo ay madaxweynuhu rabaan inay dembigiisan iyo khaladaadkan lagu tuunsan yahay oo u sameeyey ay doonayaan inayna soo shaabixin inay ka hor istaagayaan ayay rabaan inay frontiga mataqaanaa qeybta horeba kasoo geliyaan ay rekoorka soo dhigaan dadkan iyaga ah in cadeymo loo baahanya inaan loo baahnayn marka waa qeybta koowaad hadda marka waxaad moodaa house managerska dadka la yidhaahdo oo ah xeeraaliyaashii ay xusheen ka tirsan aqalka hoose oo iyagu impeachmentiga inta badan maamulka soo ogideeda iska leh inay ilaa hadda aynan ku guuldaraysanin oo dhowrka jeera lasoo dhigayba aqlabiyaddu ay raacday dhinaca madaxweynaha oo ay leeyihiin hadda diyaar uma nihin waa la table gareeyay marka waxaa weeye codsigii dib baa loo dhigaya hadhowtoola dib baa laga qiimeyn doonaa qaabkaasi hadda u dhigayaan waan gartay maanta intaas xilliga maraykanka talaadada oo shalay noqonaysa xilliga bariga africa intaasaa laga hadlay arbacada maxaa la filaya
markii ay geedi socodka lagu wada heshiiyo ama aqlabiyadii ay go-aan ku gaadho waxaa bilaabmi doona dacwadda furitaankeeda ana opening argument waxaa la yihahdo markay dacwad walba furmayso inay ay soo bandhigaan dhinacyadu dacwaddan waxa ay ka damacsan yihiin sida ay u arkaan waxyaabaha ay soo bandhigi doonaan waxa uu ay dacwaddan ku saabsan tahay inay dadka si fiican ay ay ugu faahfaahiyaan ay soo bandhigaan dadkan aqalka sare oo hadda sidii xeerbeegtidii ama sidii garsoorayaal u eegaya dacwaddan marka dhinac walba waxay leeyihiin saddex maalmood dhinaca waxaa bilaabi doonaa house managerska ama xeeraalayaasha aqalka hoose inay soo bandhigaan dacwadooda sababta ay u arkaan inay tahay in madaxweynaha xilka lagaga qaado dhinaca kale ayaa iyagana difaac samayn doona marka labada dhinacba waxay haystaan muddo afar iyo labaatan saacadood ah oo loo kala goyn doono saddex maalmood sideed saacadood maalinkiiba inay inay haddii ay ay qaadan doonaan oo ay dacwadooda soo bandhigaan hordhaceedii kadibna markaa ay aqalka sare ama garsoorayaasheedu ama waxaad ku tilmaantaa xeerbeegti ay su-aalo ka weydiin doonaan kadibna laga wada hadli doono caddayni in dib loo soo cusboonayso mar labaad in loo baahan yahay in kale waan gartay waxaa la yidhi xilligii clinton dacwaddan oo kale waxay socotay shan toddobaad imsaa la filayaata trump inay socoto
laba xilligii clinton majoritigu markaa iyada ahayd ama aqlabiyaddu runta demoqraadka laftooda ma ayna haysanin laakiin waxay kaga duwan tahay xilligan xaadirka aqlabiyadda waxaa haysta isla madaxweynaha tiimkiisi iyagana waxay doonayaan inay ka gaadhsiiyaan state of the union addresska oo february afarteeda dhici doono bay isku dayeen inay ka gaadhsiiyaan muddo laba gudahooda taana waa khidadda hadda ay degeen guddoomiyaha aqalka sare mitch mcconnell uu ugu talagalay shalayto markuu maanta soo gudbinayo yidhi laba maalmood keliya baan doonayaa in hordhaca lagu soo ururiyo meesha xilligii bill clinton ay ahayd afar maalmood inkastoo maanta dib loo yarbadolol saddex maalmood dacwaddu marka waxaad moodaa inay isku dayaan isu soo ururiyaan oo ay soo koobaan si laba wiig saddex wiig ugu badnaan ay ku dhammaato waan gartay madaxweynuhu waddanka uu ka maqnaa wuxuu ku maqnaa davos switzerland halkaas oo ku socdo shirkii dhaqaalaha adduunku muxuu kasoo yidhi waxaan ka socda waddankeese ku saabsan
madaxweynuhu sida aan naqaano waxa weeye isaga in laga hadlo buu jecel yahay meel walbuu joogana arrintan dacwadan runta saameyn weyn bay ku haysaa marka doorkeen buu ka hadlay wuxuuna ku tilmaamaya siduu mar walbaba yidhaahda lagu yaqaano dacwaddan inay tahay mid meel ka dhac ku ah waddanka iyo isagaba uusan taageersanayn aysan wax jira ahayn ay hoogsi tahay uusan wax mataqaana gedigeeda jira aynsan ahayn siduu ku tilmaami jira unbuu ku tilmaamayaa hase ahaatee waxaad moodaa inuu aqlabiyad haysto oo uu aynan noqon doonin go-aan laga gaarin xilka laga qaado sababtoo waxay u baahan tahay in xilka laga qaado aqlabiyad aada u sarreyso aqlabiyadaana ma muuqato inay hadda ay ay jirto haddii an wax isbedelin garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota khadka telefoonka ayuu ugu waramay maxamed cabdi xasan sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa talaadadii shalay barteeda twitter-ka ku shaacisay muuqaal wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan kooxda fanaaniinta gobolka banaadir balse afkiisa ku qirtay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab warbixin kooban oo ku saabsan fanaankan da'da yar ee kooxda al-shabaab ka tirsanaa waxay noo hayuuriyeen nuur xasan nuur nuur bukhaari
muuqaalka ay hay-adda niisa ku soo bandhigtay boggeeda twitter-ka ayaa soconaya hal daqiiqo iyo shan ilbiriqsi waxaana ka muuqda wiil dhallinyaro ah oo leh gar aana badnayn islamarkaana xidhan funaanad gacmogaab ah oo buluuxigeen ah oo ay meelo badan uga sawiran yihiin geeda qumbe ah abshir gaarane axmed ayaa sida ay hay-adda niisa sheegtay isagana qirtay ka tirsan kooxda fanaaniinta maamulka gobolka banaadir sidoo kalena xubin ka ahaa ururka al-shabaab oo uu u qaabilsanaa soo gudbinta xogaha iyo qaybta maaliyadda waa kan abshir oo sharaxaya qofka uu yahay bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa abshir gaarane axmed kooxdan al-shabaab waxaa la shaqo bilaabay labada kun iyo saddex iyo tobankii shaqadeyda ani waxaa waaya fanaan waxaan ka shaqeeyaa gobolka banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta ayaga waxaa u qaabilsanaa qaybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda siyo maaliyadda qaybta labaad ee muuqaalka ay niisa ku soo gudbisay qabashada fanaanka al-shabaab isu beddelay ayaa tusinaya mid ka mid ah heesaha uu qaado inta aan ku guda jiray xogta ku saabsan fannaan abshir ayaan waxaan bogga telefishanka qaranka soomaaliya uu ku leeyahay barta muuqaalada lagu wadaago ee youtube ka helay hees waddani ah oo uu u qaaday calanka soomaaliya hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo hadda gacanta ku haysa fanaankan ku eedaysan in uu shabaab ka tirsanaa ayaa sheegtay inay dabagal ku haysay in muddo ah kadibna gacanta ku soo dhigtay waxa kale oo inisa sheegtay inay u gudbin doonto hay-adaha cadaaladda si maxkamad loo soo taago maalintii ugu dambeysay sanadkii aanu ka soo gudubnay ee labada kun sagaal iyo tobanka ayay ahayd markii ay maxkamadda ciidanka qalabka side ee soomaaliya dil toogasho ah ku xukuntay macallin luuqadda ingiriiska ka dhigi jiray iskuullo iyo jaamacado ku yaala muqdisho maxamed xaaji axmed ilkacase ayaa qirtay inuu falal argagixiso iyo dilal khaarijin ah u geystay saraakiil sare oo ka tirsanaa dowladda soomaaliya hay-adaha amniga soomaaliya ayaa sanadkii hore ogaaday in qaraxii uu u dhintay duqii hore ee muqdisho allaha u naxariistee injineer yariisow ay ku lug lahayd gabar ka shaqaynaysay xarunta maamulka gobolka banaadir balse si qarsoodi ah uga tirsanayd ururka al-shabaab haddaba khatar intee la-eg ayaa dowladda soomaaliya uga imaan karta ku dhexmilmidda al-shabaab ay ku dhexmilmeen hay-adaha dowladda waa kan ismaaciil daahir cismaan taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya balse hadda ku nool gobolka ohio ee dalkan maraykanka arrintaas waxay ay markhaati ka tahay isku milanka ay isku milmeen kooxda al-shabaab iyo hay-adaha dowladda iyagoo gabaad ka dhiganaya maaragtay jaamacadihii qaarkood ay ku dhex jiraan ardayda ninkan dhallinyarada maanta la qabtan uuba ahaaba fanaan u qaabilsan dhinaca fanka inkastoo shaqadiisa ay ahayd maaliyadda sida asaga uu sheegay inuu u aruuriyo lacagaha zakawaadka ay ka qaadaan maxaan ku idhahdaa ganacsatada gobolka banaadir marka isku milankooda waa mid maaragtay aada usoo tarmaysay saddexdii sano oo ugu dambeysay sida aada la socotid waxaa jira dekeda muqdisho markii ay maaragtay ganacsatada uga soo degaan maaragtay alaabaha uga soo degaan kooxda al-shabaab waxay haysataa lis listiga manifestada ah waxa usoo degay way wacaan qofka ganacsatada ah waxayna u sheegaan lacagta canshuur ahaan laga rabo haddii uu ilaa uu ka geeyo oo lacagta laga qaadana alaabta lama bixi karo marka waxaad meeshaas ka cabiran kartaa in ay joogaan meel walba oo lacag canshuura lagu qaado kana mid yihiin hay-adaha dowladda meel walba oo aadis marka sidii loo kala saari lahaa isku milanka isku milmeen kooxda shabaab iyo shaqaalaha iyo dowladda iyo iyo hay-adaha amniga ayaa waxay adkaan ku adkaan doontaa dowladdan dowladda xigta ee timaado ururka al-shabaab oo ah urur xiriir la leh alqaacida ayaa qaraxyadii ugu dambeeyey ee uu ka geystay magaalada muqdisho tan iyo dhammaadkii bishii disembar ee aanu kasoo gudubnay ku dilay ku dhowaad boqol qof oo u badnaa dad rayid ah
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay wiil dhallinyara oo soomaaliya oo fanaana oo ka tirsan kooxda fanka ee gobolka banaadir oo hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya ay ogaatay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab wararka dadka looga shakisan yahay ururka al-shabaab ayaan ku jirnay maxkamad ku taalla dalka kenya ayaa hay-adaha sirdoonka ee dalkaasi u ogolaatay inay sii hayaan shan qof oo sabtidii dhoweed loo qabtay falal argagixiso kuwaas oo la sheegay in ay ku dhuumanayeen baar ku yaala magaalada nairobi shanta qof waxa ay ka kooban yihiin saddex soomaali ah mid maraykan ah iyo darawal kenya u dhashay wariyaha v o eeda maxamed yuusuf ayaa warbixintaa nairobi kasoo diray waxaase soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere shantan qof oo kale ah maxamed cabaas maxamuud ifraax maxamed abshir maxamed xasan baariyow hodan cabdi ismaaciil iyo maxamed aadan ayaa markii u horreysay isniintii maxkamadda hortegay hase yeeshee xerilaalinta ayaa codsatay wakhti dheeraad ah si baaris qoto dheer loo sameeyo shantan qof ayaa sabtidii lagu xidhay iyaga oo jooga goob lagu caweeyo oo lagu magacaabo wiski river oo ku taalla magaalada nairobi dayfrin boguwa waa madaxa ammaanka ee goobta lagu caweeyey waxa uu v o a u sheegay in dadkan la tuhmayaa ay ku sugnaayeen kalaabka amaba goobtan lagu caweeyo They came around seven guys, but they got their seat in different positions.
waxay ku yimaadeen ilaa iyo toddoba qof meelo kala duwan ayay fadhiisteen marka waxaan bilownay inaan ka welwelno sababta ay isula fadhiisan waayeen oo ay wax u wada cabi waayeen sidaas daraaddeed asxaabtaydii ayaan u wacay waxaana u sheegay in meeshaan ay wax aanan hagaagsanayn ka soo socdaan meelo kala duwan ayaan u diray si ay isha ugu hayaan waxa dadkani ay samaynayaan waxaan arkay midkood oo baxaya oo kalaabka gadaashiisa aadaya kadib kursigiisii ku soo noqonaya kadibna baxaya ninkaasi waxa uu cabayay sharaabka sooraha mbuguwa ayaa sheegay in mid ka mida dadkii la tuhmay uu xafiiskiisa ugu yeedhay markii uu si fiican wax u sharxi kari waayeyna uu ciidanka ammaanka gacanta u geliyey
waxaan bixiyey amar ah in ninka la geeyo qolka baarista su'aalana waa la weydiiyey waxa uu noo sheegay in maraykanku uu ku sugnaa marna inuu kenya ku sugnaa af sawaaxili fiican kuma uusan hadlayn af ingiriis fiicanna ma aqoonin waxaan idhi waa qofka aan raadinayno waan xidhay kadibna waxaan la xidhiidhay hay-adaha amniga wayna u yimaadeen hay-adaha amniga ee kenya ayaa sheegay in markii dadkii la tuumay ay kaxeeyeen ay ka heleen dhar militari qofka jinsiyadda maraykanka ah ee la xidhay ayaa sheegay inaanan la siinin fursad uu qareen kula hadlo cabdinaasir aadan waa qareen arrimaha xuquuqda aadamaha ah waxaana uu horey u matelay dad badan oo argagixiso lagu tuhmay waxa uu sheegay in xeer ilaalintu ay mararka qaarkood ku tiirsan tahay warar waa la yidhi ah badina ay baadhistu ku dhammaato in dadka la qabtay la sii daayo
marar badan marka arrin argagixiso la xidhiirta ay soo baxdo dhibta haysata xeer ilaalinta ama dowladda ayaa ah inay qofka la tuhmay ay la xidhiiriyaan argagixiso maxaa yeelay waxay ku tirsan yihiin warar kutirukuteen ah mana hayaan caddaymo ku filan oo qofkaasi la xidhiirinaya argagixisada tirada dadka lagu helay aad bay u yar tahay badankoodna waa la sii daayaa bishii julaay ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii qof tanzaniya u dhashay iyo laba kenya u dhashay ayaa lagu helay dembi ah inay kaalin ku lahaayeen weerarkii jaamacadda gaarisa ee sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii kaasoo ay ku dhinteen boqol toddobiyo afartan qof kenya ayaa bishii hore la kulantay mawjado weeraro argagixiso ah kuwaasoo ay ku dhinteen dad ka badan labaatan qof hase yeeshee ciidamada ammaanka ee kenya ayaa mararka qaarkood soo daaya dadka lagu tumo argagixisada kadib marka ay dhowr toddobaad oo baadhisa ku hayaan kooxda al-shabaab ayaa bartilmaameedsata kenya sababo la xidhiidha ciidankeeda qaybta ka ah amisom ee soomaaliya u jooga inay dowladda soomaaliya gacan siiyaan warbixintii uu maxamed yuusuf nairobi ka soo diray waxaana soo jeedinayay maxamed cabdi xasan sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba waxaa goordhow soo gebagaboobay doorasho gaar ah oo ka socotay qaybo ka mida magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaasoo doorashada ay qayb ka hayeen saddex qof oo soomaali ah haddaba wararkii ugu dambeeyey ee natiijadaasi ayaa waryaheena nuur xasan nuur nuur bukhaari waxauu ka waraystay wariyaha gobolka minnesota maxamuud masacde aad baad umahadsan tahay nuurow dabcan kursigan la yidhaahdo lixdan a amaba sixty a ee gobolka minnesota loo tartamaya golihiisa congresska dad fara badan baa ku tartamaya soomaaliduna ku jirto saddex qofood oo soomaaliya ayaa kamid ahaa dadkii kursigan ku tartamayay oo ay kamid ahaayeen laba gabdhood iyo wiil waxaa xusid mudan kursigan in ay ka geeriyootay haweeney la yidhaahdo diane lafler oo iyadu bishii november ee sanadkii tagay geeriyootay isla markaasina doorasho deg dega la qabtay si kursigaasi qof loogu soo saaro waxaana caawa natiijadu ay noqotay in ay ku guulaysato haweeney la yidhaahdo sydney jordan oo heshay codad gaaraya boqol aan idhahde kun boqol lixdan iyo laba cod waxaa xusid mudan in nuurow weli doorashadu aanay soo afxirmin oo waxaa dhiman baa laleeyahay hal qayb oo yar oo keliya qaybtaasina codadka laga filayo inay kasoo xaroodaan ugu badnaan waa saddex boqol oo cod baa laleeyahay marka marnaba saddexdaasi boqol oo cod waxba ka bedeli mayso natiijada soomaalidii tartantayna hal qof oo kamid ihi ma aanu guulaysan waa garta laakiin codadka ay keeneen ilaa iyo hadda bal haddii aad wax nooga taataabato soomaalida tartanka gashay aad iyo aad soomaalida tartanka gashay laba wiil laba gabar iyo wiil bay ahaayeen gabar la yidhaahdo amaal ibrahim ayaa ugu dhibca badnayd oo heshay saddex boqol iyo shan inkastoo saddexda boqol oo cod ee la filayo ay wax ka heli doonto sidoo kale siciido shaaciye oo kaalinta labaad gashay boqol konton iyo laba cod ayay heshay dabcan iyana codad ka iman doona saddexda boqola waxbaa kasoo gaari doona maxamed ciise bare siddeetan iyo sideed cod ayuu helay isaga ugu cod yaraa nurow waxaa jirta in qofkii doorashadan kusoo baxa uu ka mid noqonayo golaha congresska ee gobolka minnesota halkaasi oo laba qof oo soomaalihi ay kamid yihiin dadka matala amaba xildhibaanadaasi kamid a nasiib wanaag waxaa hadda ila joogta hodan xasan oo kamid a xildhibaanada soomaalida ah ee golahaasi ku jira iyada ayaan bal weydiinayaa siday u arkayso natiijada caawa doorashada kasoo baxday hodan marka ugu horeysa adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya maxaad u malaynaysaa in ay keentay in sydney jordan ay guulaysato soomaaliduna oo rajo laga qabay ay kursigan ku guuldareysaan waa mahadsan tahay maxamuud horteeda waa waxaa waa inaan xusnaa inay ka dhimatay maamo daayen lafler la dhaho kursigan oo doorashaduna ay ahayd doorasho deg deg ah hal bil keliya dadku haysteen inay dadka kusoo saaraan oo lagu codeeyo so waktigoo yar waa ko labo meesha soomaali badan ma degana cadaan baa u badan cadaanka deganna waa cadaan centrist ama dadka dhexdhexaadka ah taasi mid bay keentay midda saddexaadna soomaali saddex ahoo isgarab ordaysaani waxay keentay inuu codkii soomaalida oo markii horeba badnayn sii kala jabo anu mar walba waxaan u advocate garaya ama aan u ololeeya inay dadku wada ordaan maxaa yeelay waan ku tababaranaynaa waxaan experience ba inoo noqonaysaa hadduuse qofka marka koowaad helin marka labaad buu helayaa ama marka saddexaad buu helayaa marka laakiinse waxaa waxyaalo fara badan daraadood maanta guul ma aanan ka qaadin soomaali community hadaan nahay kursi hodan laakiin xataa haddii ay dadku midaysnaan lahaayeen oo hal qof oo kamid uu la tartami lahaa marka la eego natiijadan uma ay eka in dadku ay in codkaasi uu ku filnaan lahaa codkooda markii laisku daro maxaad ku talinaysaa si loo helo in la guulaysto marka doorasho la gelayo oo aan maalin walba la iska tartamin ay noqdaan haddii la tartamin guulo wax kuola laga keeno maxaa la samayn kara horta horta markii doorasho loo ordayo waa dadkeen waa inay fahmaan horteeda waa ina assessment ay sameeyaan ama ay ay ay ay ay fiiriyaan meesha meesha ma ma ka heli karnaa cod innaga horta marka hore waa inaa base ku xisaabtamaysaa baska aa ku xisaabtamayso soomaali hadduu yahay soomaali meesha ma degan tahay haddii ay dad kale yihiinna waa inaa still aad aad mar walba aad ogtahay numberka meesha kasoo bixi kara hodan dad fara badan oo soomaaliya markii la yidhaahdo waa la tartamaya la maqlo laba qof oo soomaaliyaha tartamayso ama saddex ama afar iska soo horjeeda soomaalidu aad bay arrintaa u dhibsadaan waxay jeclaan lahaayeen in hal qof oo soomaaliyihii uu matalo dabcan adigu waa sood guulaystay dad kaloo badan oo soomaaliya guulaysteen wixii hadda ka dambeeya maxaa communitygu qaab noocee ah baa loo heli karaa in haddii daftan doorasho la gelayo la helo qof soomaalida o dhan ay ku midaysan tahay la wada dirsado oo la yidhaahdo qofkaasi annaga dhan aan ku dabafaylno oo aan qofka taageerno
waxaa loo heli karaa si inaan raacno dadkii inaga horreeyay dad kalea inaga soo horreeyay ajanabi oo waddankan iyagana degay oo siyaasada galay hadda de mong communityga dhayarta monka la dhaho waxay leeyihiin sideed iyo toban qof sideed iyo tobankaas qof ayay ka go'daa talada communityga communityga soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ee minnesota degan inay helaan dad hogaamiyeyaal ah oon ka cabsanaynin inay dadka u sheegaan qofkii aan u qalmin doorashada intii la kulmo oo dadka la mariyo mataqaanaa n process la dhaho qofkii u qalmo aan wada taageerno marka in wa wa waxay waxay u baahan tahay maturity ama ama waayo aragnimo fara badan waayo aragnimada siyaasadda n aan baran doono insha allah sanadada soo socday kamid tahay in aan helno dad communityga ama ama bulshada hogaamiye oo oo dhihi kara qofkaasoo ka har qofkanuuna orod aad umaasan tahay nuurtaasi waxay ahayd hodan xasan oo ah xildhibaan ka tirsan golaha congresska ee gobolka minnesota waxaana ay iga warramaysay doorashadii caawa dhacday iyo sida dadka soomaaliyeed ay codkooda u midayn karaan waxay noqonaysaa dabcan tartankan caawa soo gabagaboobay doorasho kale oo dadka soomaaliyeed ay wax ka bartaan waa mahadsan tahay maxamuud
waayahay aad buu u mahadsan yahay nuur oo isaguna wareysanaya maxamuud mascade doorasho ku saabsan deegaanka waqooyi bari ee gobolka minneabolis oo saddex soomaali ay ku jireen heesta aad maqlaysaan waa heesta haddaan ka daawoobo fanaanadda khadiija foodey iyadaanan ku soo gebgeyna idaacaddaydii saaka idinla socodsiinayn anigoo maxamed cabdi nuur bukhaari iyo bashiir abikar dhammaan taxwilaanay sidaasiyo subax wanaagsan